ni waa washington lantaha afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo ama xilliga washington d c maalin khamiis ah afarta novembar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida fursadaha shaqo abuurka dhallinyarada ee ka jira xeryaha dhadhaab iyo sida ay uga faa'iidaystaan dhallinyarada
fursadooyin shaqo wax abuur lah berrito aad wax u qabsanaysa haddii maanta aad ka qayb qaadato aad barato aad dhug lahato macallimiin waxaa jooga xirfad u leh oo wada national ah ilaa iyo xeer jaamacada soo arkaysteen koos kasta aad u tagto
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro qalab caafimaad ugu deeqay isbitaallo ku yaala gobolka bari ciyaarihii iyo heesihii ayaa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna ama duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maanta inta ka horreysise waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brass ayaa xaqiijiyey arbacadii in wareegii toddobaad ee wadaxaajoodyada arrimaha nukliyeerka ee iiraan uu sagaaliyolabaatanka bishan novembar ka bilaabmi doono magaalada vienna ee dalka austriya brass ayaa sheegay in wadahadallada oo dib u bilaabmi doono maalinta isniinta ee sagaaliyolabaatanka bishan uu ergeyga gaarka ah ee arrimaha iiraan robert moley mar kale hogaamin doono ka qaybgalka maraykanka ee wadaxaajoodyada wadahadallada ayaa waxay u dhexeeyaan iiraan iyo saaxiibada dhabta ah heshiiska qaybta ka ah iyadoo maraykanka uu si dadban uga qaybgalayo maaliyna uu madax u yahay ergada cali bakheeri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda wadaxaajoodyada u qaabilsan iiraan ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay arbacadii in wadahadallada ay dib u bilaabmi doonaan ergeyga midooda yurub u qaabilsan iiraan ranrika mora ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta iyo wadahadallo aan toos ahayn oo dhex maray diblomaasiyiin ka kala socday maraykanka iiraan midooda yurub rushia china iyo wadamo kale si loogu gogol xaaro dib u bilaabidda wadaxaajoodyada nukliyeerka ee iiraan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa toddobaadkan bilowday in markii ugu horreysay ay gargaar dhanka duulimaadyada gaarsiiso magaalada kaabuul tan iyo intii kooxda taalibaan ay qabsadeen guud ahaan dalka afghanistan diyuurad siday saddex iyo soddon ton oo gargaar ayaa ka degtay afghanistan iyadoo laba duulimaad oo kalena la qorsheeyey inay bishan gaaraan laakiin saraakiisha arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobey ayaa sheegay in loo baahan yahay gargaar ka badan intaay iyaga iyo saaxiibadooda barnaamijka cuntada ee w f b ay halkaasi gaarsiin karaan afhayeenka hay-adda un c r shabiya manto ayaa sheegay inay isticmaalayaan dhammaan marinada badda dhulka iyo cirka si gargaar bini-aadinimo ay u gaarsiiyaan dadka reer afghanistan iyadoo kaalmo dheeraad ah lagu ururiyey dalka usbakistan islamarkaana ay diyaar u yihiin in loo daabulo afghanistan qaramada midoobey ayaa sheegtay in loo baahan yahay kaalmo intaasi ka badan si looga hortago inay sii xumaato xaaladda bini-aadinimo ee ka jirta dalka afghanistan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhadhaab hay-adaha gargaarka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa dhaqaalo badan ku bixiya xirfadda ama shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada qaxootiga ah si ay u gaaraan isku filnaansho dhinaca nolosha ah hase yeeshee dhalinyarada ku jira xeryaha ayaa ah kuwa aan inta badan ka faa'iidaysan macalin malaaq abshir oo ah macalin ka dhiga xirfadda korontada xeryaha ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas magacayga waa malaaq abshir cumar waxaan ka mid ahay dhallinyarada ee wax ku baratay xerooyinka qaxootiga khaasatan waxaan waxa ku soo bartay oo haddana wax ku baraa xarada qaxootiga dhigaxley waxaan ka ahay harada dhagaxley nin oo hadda ku baro dhallinyarada skiiliska misena farsamo yaqaanta korontada haddii aan waxyar gadaala u laabto harooyinkan qaxootigan aad aragtiin dad baa ka faa'iidaystay dadna way ka fafadhiyaan khaasatan hadda dhallinyaradeenni wax kale ay ku mashquulsan yihiin harooyinkan qaxootiga hay-addan un h c r iyo hay-ado kale ayaa waxaa ku bixiyaan dhaqaalo sife ay u helaan dadka meeshan ku nool xirfada brito ay ku shaqaystaan ama waxay ku qabstaan hay-adooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah hay-adda d r c oo ah hay-adda iga soo bilowday meel hoos haddana meel sare aan ka taaganahay iyo hay-adda n r c waxay bixiyaan fursadooyin shaqo wax abuur lah berito aad wax u qabsanaysa haddii maanta aad ka qayb qaadato aad barato aad u dhug lahato macalimiin waxaa jooga xirfad u leh oo wada national ah ilaa iyo heer jaamacada soo arqisteen koos kasta aad u tagto haddii aad maanta aad abalaagarayso solar waxaa u taagan macalin oo baraayo xirfadaasi soolarka si wax loo qabsan lahaa soolarka markaad aragto cimilada wadanka aan joogno iyo wadankeenna hooyoba zaa'id buu u kulul yahay waxaa maanta aan u baahan nahay oo oo waxqabadka leh koronto waa haddii maanta toban soolar meel aad dhigato meel tuula haata mise dhagaxleytan aad dhigato waxaa kugu filan jaajar bisaa kugu filan taleefon aad dabayso
waayahay malaaq ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa xilliga aada wax baranaysay cilmiga aad baratay iyo dabcan qaabka fursaddan aada uga faa'iidaysatay waxaan ahay qaxootigii soo galay sanadkii labada kun iyo labada kun iyo tobankii bish saddexaad ayaan qaxootigii soo galay waxaan ka bilaabay basic learning school ayaan tagay ilaa iyo waxaan ka bogay form four anoo ah form tree aan joogo xarada qaxootiga iyo fatu ayaa waxaan arkay fursad shaqa fursad waxbarasho oo ay soo dhejisay d r c markaan saan u fiiriya anoo weligeyga hataa koronto hataa aan taabanin laakiin waxaan ogaa haddii maanta koronto aan barto biri amaad qof kala ka maarantaa aad wax u qabsan kartaa waan abalagareeyey alxamdulilah waan ku guulaystay applicationkii waa liga soo aqbalay waxaa laigeeyey adriva meel la dhahayo nairobi soddon kilomitr kor ka jirto muddo ayaan wax ku baranayay anoo xirfad leh ayaan ka soo laabtay markaan soo laabtay waxaan sii watay iskuulkeygii form tree aan ka tagay anoo iskuulka sii dhagaynayo oo aqoontiina leh yaan haddana waxaan helay bos care international ay soo dhejisay oo compound electrician waan abalay gareeyey ilaa iyo toddoba qof ayaan meesha interview aan la galnay alxamdulilah waan ku guulaystay ilaa iyo hadda hay-addaasi aan u shaqeeyaa waxaan uga shaqeeyaa compound electrician waxaan uga shaqeeyaa ifor dhigaxley ina dhadhaab when the national staff oo huis ninka iga weyn oo dhadhaab joogo oo markuu maqan yahay liif u aado dhadhaabna waan qabtaa laakiin dhagaxley ifo anaa toos u qabtaa compound electrician
waa yahay waxaad ka warbixisaa malaaq fursadahan dahabiga ah oo sida bilaashka ah hay-adaha ay wax ku baraan dhalinyarada qaxootiga ah maxaa ka mid ah gaar ahaan xirfadahan ama farsamada gacanta
xirfadooyinkan hay-adahan ay bixiyaan laga badan baa ku baxdaa bil walbana waa lasoo dhejiyaa koos baa lasoo dhejiyaa koosaska hadda dhagaxley lagu bixiyo waxay u badan yihiin lix bilood sanad laba sano kii ugu yar waxaa waaya lix bilood khaasatan hadda hay-adda d r c waxay soo dhejisay muddo hadda saddex bilood laga joogo solar grade solar grade two electrical grade two and electrical grade one sida hadda n r c sidoo kale ayadana way soo dhejisay waxay soo dhejisay koosas oo la baranayo repairing for food footballers waxaa la baranayaa waxaa kale soo dhejisay laba bilood ka hor koos la baranayo engineering oo d s t v engineering waxay kale soo dhejisay photographing marka hay-adooyinka mar walba way soo dhejiyaan lix bilood laba bil laba sano hal sano ay soo dhejiyaan waa yahay fursadahaas aad sheegtay ee tirada badan dhallinyarada qaxootiga ah ma ka faa'iidaystaan oo ma yihiin kuwa ku baraarugsan fursaddan gaarka ah ee ka jirta xeryaha dhadhaab taas haddaan ka jawaabo waa maya sababtoo ah hadda haddaad tagto galaaska d r c ay bixiso yeeb ay ku bixiso dhagaxley haddaa hadda tagto shalay ayaa igu dambeysay macalinka macalinkeyga i soo baray korontada mar aan oga tegay galaaska hal qof bisaa dhiganayay halkaas qofna qof ani xaafadda aan wax ku soo fahansiiyey aan geeyey niyow fursaddaanna baro aan dhahay waa haddii markaa waayahay mise ardaya loogu talagala markaa inay kooska bartaan galaaskaasi waxaa looga talagalay labaatan qof ayaa looga talagalay macalinka wuxuu ii sheegay inuu afar arday baa lix arday inuu rajisto gareeyay haddana hal xabo uu ka hayo marka salaanow haddii dhabta laga hadlo walaalaheenna dhallinyarada qaxootiga ma fahansan fursadda hadda meesha ay ka jirto waxaan ku aanin lahaa ama ku ajengareyn lahaa fursadooyinkan aad meesha xaafadaha aad ka jiiftiin biri ka maalin u n h c r waxaan bajet un waaye ma ma ku fikir weyda inaad adi koos misena meel aad qabsato oo biri ka maalin aad ka shaqaysan karto waxaan dhihi lahaa fursadooyinkan maalin walba heedooyinka ay soo dhejiyaan galaasahana la bixiyo oo hay-adda qarash ay ku bixiso haddii had maanta aad ka faa'iideen qarashkii hay-adda wuu lumi qof ka faa'iidaysan lama helayo marka adigaa lagugu tiragalay inaad ka faa'iidaysato fursadooyinkaasi adoo dhallinyaro ah adoo nin weyn ah adoo gabar ah adoo wiil ah waa limited qof walba oo danaynaya inuu wax barto ayaa macalimiintaas u taagan yihiin laakiin dhallinyaradeen waxaa laga laayahay kaale imaada oo wax barta nin hadduu cunto kuu kariyey aad cunweyso af muu kuga gelina beri ka maalina waan eedi doonaa waxaan dhihi doonaa fursaddan niyo maanta boorkan ku dhegisan marba iyadoo free ah heed hebel bixin jirtay maxaa u qaadan weya malaaq waxaa tahay nin macalin ah shaqadan wax badan ku soo jiray maxay kula tahay maxaa hortaagan dhalinyarada qaxootiga
had haddii aad qof dhallinyara aad weydiiso wuxuu ku dhihi dhaqaal la-aan iyo wax wax ku gatam haystiy mbuu ku dhihi doonaa laakiin taasi ma aaminsaniye ani cilad ma arki ani iska baro waxbarashada iska aad waayahay fursadahan ka jira xeryaha qayb dumarka qaxootiga ma ka yihiin mase waa howlo rag keliya u gaar ah oo lagu soo koobay maya maya waa rag iyo dumar rag iyo dumar khaasatan laba bilood ka hor exam ayaan sameeyey oo aan sameynaya tailoring grade two waa qaybta xarqaanka qaybtiisa labaad ayaan sameynayay waxaan ku sameynay ilaa iyo soddon gabdhood iyo shan wiil sanadkii hore december waxaan sameeyey solar grade two waxaan ku sameynaynay afar gabdhood iyo toban wiil marka meesha waxaa kaaga bixi in ay wiilasha iyo gabdhahaba ay u saman yihiin hay-adooyinka waxayba sii daneeyaan inay gabdhaha ay bataan laakiin gabdhaheenni wiilasha ayba kasii dilitaan
kaasi waxa uu ahaa malaaq aadan abshir oo ka mid ah macalimiinta xirfadda korontada ku bara dhallinyarada xeryaha dhadhaab wuxuu ugu waramayay wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii kaamaan filayn waxaa ku luuqeynayay iidla yare
intaasaan ku dhaafno heestaasi kaamaan filayn ee uu ku luuqeeyo iidlayare markana gobolka bari jaaliyadda dhallinyarada soomaalida ee dalka denmark ayaa qalab caafimaad ku wareejiyey cisbitaalada magaalooyinka xaafuun iyo hurdiya ee gobolka bari halkaas oo ay ka jireen baahiyo adeeg caafimaad wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray jaaliyadda dhallinyarada soomaalida ee dalkaasi denmark ayaa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada xaafuun iyo hurdiya oo ka tirsan gobolka bari ku wareejiyey maamulka gobolka iyo weliba kan xaafuun iyadoo sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen dhallinyarada caafimaadka ee degmadaasi deegaanada la gaarsiin doona qalabkan caafimaad ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray baahiyo caafimaad oo ay ugu darneyd duufaantii gaata oo ku dhufatay deegaanadaasi taasoo sidoo kale deegaanadaasi ay ka jiraan baahiyo caafimaad maadaama aysan helin adeegyada aasaasiga ee bulshada maadaama ay ka baxsan tahay waddooyinka laamiga ah islamarkaana loo yaqaano gaariwaaga qalabkan caafimaad oo isugu jiray sariiro iyo weliba mootooyin ayaa dhallinyaradan quriba joogta ah waxay ka shaqaynayeen muddo dheer iyagoo kaashanaya hay-adaha ku sugan dalkaasi denmark sidoo kalena keenisteeda qalabkaasi puntland waxaa qayb weyn ku lahaa jaaliyadda yurub sida uu sheegay wakiilka qalabkaasi maanta soo gaarsiiyey magaalada boosaaso anigu waxaan ahay cumar axmed maxamed shurwac waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda puntland diaspora faqom ee dalka denmark maanta waxaan dhex taagannahay dekadda boosaaso oo aan qalab caafimaad aan u keennay degmada xaafuun iyo hurdiya qalabkaasu waxa waaye waa qalab iskugu jira sariiro iyo qalab kumbulet oo cisbitaalka iyo mootooyin iyo motoor marka waxaan ugu talagalnay bulshada ku nool xaafuun iyo hurdiya inay kaga faa'iidaysato qalabkaas sidii loogu talagalay qalabkaana waa qalab muhiim u ah bulshada oo aad u caawin doona dadka runahaantii jaariyaddii puntland oo igala qayb qaata arrintaanna waan u mahadcelinayaa ururka waxa waaye waa puntland diaspora faqom ee dalka denmark laakiin foundationka waxaa bixiyey gambugu faqiiq baa la dhahaa deenishka alaabta ayagaa ugu deeqday isbitaalka dalladaas waa beedan waa yurubiyanka marka aad baan maaragtay ugu mahadcelinaya qaar ka mida guddoomiyaasha degmooyinka qalabkan la gaarsiiyey ayaa sheegay inuu wax badan ka anfici doono isbitaaladaasi maadaama ay jireen baahi weyn oo u qabeen dadka halkaasi ku sugan qalabkan caafimaad farxad bay ii tahay ka wasaaradda caafimaad ahaan in qalabkan nala soo gaarsiiyo runtii degmada xaafuun qalab aad iyo aad muhiim ugu ah weeye mas-uuliyiinta ka soo shaqaystay oo qurbajoogta puntland diaspora forum iyo qurbajoogta midooda yurub ee puntland iyo ururka ssf oo isaguna hawshaan fulidanayey dhammaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa saakii annaga sharaf bay noo tahay in muddo sagaal bilood ah jaaliyadda diaspora faranta denmark iyo ssf aan muddo xiriir ka wadnay inay qalab caafimaad aan sideena saakaanu haynaa waydinka daawanaya qalabkii aad qalab kumbilada oo isbitaalku leeyahay labada isbitaal xaafuun iyo hurdiye ugu dambayntii siciid maxamed waraabe isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka bari oo goobjoog ka ahaa iyo guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed abwaan ayaa sheegay inay u mahad celinayaan cid walba oo ka qayb qaadatay sidii loo gaarsiin lahaa qalab deegaanadaasi ka baxsan laamiga ee ay ka jiraan baahiyaha caafimaad guud ahaan waxaan u mahad celinaynaa jaaliyadda denmark iyo jaaliyadda puntland iyo soomaaliya dhammaan iyo ururka s s f oo fududeeyey in qalabkan loo keeno deegaanadan qalabkan waxay ka kooban yihiin qalab caafimaad oo loogu talagalay cisbitaalada meelaha ku yaala wasaaradda caafimaad ahaan waan uga mahad celinaynaa waxaan kula dardaarmaynaa ama leenahay ragga kaleeto oo ka tirsan jaaliyadda puntland ee dibadaha jooga inay cumar ku daydaan cumar shaqo fiican buu hayaa shaqo fiican buu ka soo shaqeeyey cid kasta oo dadkan iyo gobolkan iyo puntland irbad dib u gelisana dee waxay naga midan yihiin waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin taariikhda idin xusi doonta abaal baan idinku haynaa dadka deegaanka oo dhanna waa waxay ka wada faa'iidaysan doonaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha waxaa la dheelay kulmo ka tirsan isreebka james leaga oo guruubyada weli ay si xiise leh uga soconayaan yurub gruubka ee kulmada dhacay naadiga manchester city ayaa wadata guulihii ay gaaraysa waxaana ah ay guul muhiimay ka gaartay naadiga club ruuge oo ay kaga adkaatay afar gooli gool oo naadiga mancity ay guusha ku raacday afarta gool naadiga manchester city waxa uu kala dhaliyey ceeryaanada kale ah phil fowden rian mehrez raxim starlin iyo sidoo kale ceeriyaan gabriel hesus oo kusoo gabagabeeyey afarta gool halka goolka madiga ee naadiga kubadda cagta ee club ruuge loo diiwaangeliyey waa gool iska dhaliyay ceeriyaan john stones naadiga b s g ayaa waxa ay martiweed naadiga r b libzig waxaana ciyaartaasi uu ka maqnaa ceeriyaan lionel messi oo dhaawac soo gaaray waxa ay ku dhammaatay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta laba iyo labo naadiga r b libzig ayaa daqiiqadii sideedaad gool ku hormartay waxaa u berbereeyay naadiga p s g ciiriyaan wenlandam daqiiqadii koo labaatanaad isagoo daqiiqadii soddon iyo sagaalaad goolka labaad u dhaliyey hayeeshe daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo sagaashanka daqiiqa la gaaray weliba dheeraadka lagu jiro ayaa rigoore heshay naadiga r b libzig islamar ahaantaasina berbereeyey naadiga kubadda cagta b s g ciyaartaasi labada kooxood oo ku kala tagay laba iyo labo dhibcaha kala qaatay ayaa kaalinta koowaad waxaa ku jirta hadda naadiga manchester city oo sagaal dhibc iska le p s g sideed dhibcood ay iska leedahay club ruuge afar dhibc iska leedahay r b libzigna hal dhibcay iska leedaha oo ah dhibicda keliya ee p s g ka heshay gruubka b naadiga ac milan ayaa dhibicdii ugu horreysay gruubkaasi ka heshay afar kulan oo ciyaartay laayo hadda kadib markii ay martigelisay naadiga f c borto ciyaartaasi ayaa ku dhammaatay gooli gool naadiga ac milan oo wacdar ka dhigaysa horyaalka dalkaasi talyaaniga zeri aada hase yeeshee wejibagabax kala kulmaysa xoogan horyaalada yurub ayaa waxaa daqiiqadii lixaad gool ka dhaliyey ciiriyaan diaz hase yeeshee naadiga kubadda cagta ee f c borto ciiriyaankooda imbemba ayaa daqiiqadii kow iyo lixdanaad iska dhaliyey goolka naadiga kubadda cagta a c milan loo diiwaangeliyey goolkaasina waxa uu a c milan siiyey fursad ah inay hal dhibac ka ororsato afar kulan oo james league ilaayo hadda ay ciyaartay gruubkaasi kulanka kale isha lagu hayo wuxuu ah liverpool oo iyadoo la ciyaartay naadiga atletico madrid waxaana laba gooli waxba looga wadroonaaday naadiga atletico madrid oo kulankii horena laga soo wadroonaaday haddana laba gooli waxba ayaa naadiga kubadda cagta liverpool ka wadroonatay ciiriyaan jota iyo sario mane ayaa labada gool u dhaliyey naadiga liverpool gruubkaasina naadigaasi liverpool ayaa hogaaminaysa oo kulamada ilaayo hadda la ciyaaray labayo toban dhibc iskale afar kulana ciyaartay f c borto shan ay iska leedahay atletico madrid afar dhibc iska leedahay ac milan hal dhibc iska leedahay gruubka c naadiga dortmond ayaa la ciyaartay naadiga ayax saddex gooli gool naadiga ayax ayaa guusha ku raacday naadiga sportingna waxa ay afar gooli waxba dartay naadiga bashiktas gruubka d real madrid ayaa laba gooli gool kaga adkaatay naadiga shakhtar donesk f c sharif waxay la ciyaartay naadiga inter saddex gooli gool naadiga inter milan ayaa guusha ku raacday gruubkaasi c waxaa hogaaminaya oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray naadiga ayax labayo toban dhibc iska leedahay dortmond lix ay iska leedahay sportingna waxay leedahay lix dhibcood bashiktas wax dhibca iska malaha gruubka d naadiga real madrid ayaa hogaaminaysa kulamada ilaa hadda la ciyaaray sagaal dhibcay iska leedahay interna toddobayaa iska leedahay f c sharifna waxay leedahay lix dhibcood shakhta doneeskana hal dhibcay iska leedahay maanta kulamada dhici doona yuruba league waxaa ka mid ah oo indhaha lagu hayo naadiga legio warzowa waxay la ciyaari doontaa naadiga napoli halka leicester iyo spartingna ay wada dheeli doonaan waxaa sidoo kale wada ballansan oo isha lagu haya naadiga olympic makse iyo lazio liverkusen iyo real betis ayaa dheeli doonaa halka olympic leon ay la ciyaari doontaa naadiga spartik bruge monaco iyo b s v and hoven ayaa sidoo kale kulan kale oo indhaha lagu hayo waxyaabaha kusoo korray natiijooyinkanna waan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo jirto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya wararkii cayaaraha markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabta heestii duufaan waxaa ku luuqeynaya fu'aad heestaasi uu ku luuqeeyo fu'aad cumar ayaan kusoo afmeerayaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo